أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تفليس تفليس وحا لا يدهدو أيو باب يهي تفليس وحا لا يدهدو caddayn iyo ku dhawaaqid qof inuu kacay oo daynta iyo aqaanta lagu leeyahay iyo wuxuu hayaa inay daynta lagu leeyahay ay badan tahay marka anida cala almuflisi wa shahrihi bisifati aliflaas ayaa la yidhahaa iflaas xaakimka oo qofkii qaamaysnaa ka dhiga muflis iyo mid kacay ayaa la yidhaahdaa bimanci min altasarufi fii maalihi iyadoo laga mancinayo oo laga xayirayo inuu maalkiisa ku takrifalo iyadoo qofka daa'inka ah ee daynta ku lahaana uu codsaday muflisna waa qofka aan xoolaa lahayn xagga curfiga laakiin sharci ahaan man laa yafii maaluhu biduyuunihi qofka aan xoolaha u hayaa daynta iyo qaanta lagu leeyahay aanay oofinaynin baa la yidhaahdaa nebigeennuna qofka aan waxba haysanin ayuu inoo tilmaamay inay dadku u yaqaanaan laakiin isaga muflis iyo caydha si kale ayuu u dhigay xadiidka imaam muslim iyo imaamu axmed ay warinayaan abu hureyre laga wariyay nebigu wuxuu leeyay atadruuna malmuflis muflisku wuxuu yahay ma taqaanaan waxa ley rasuulu almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac waa qofka aan shilin iyo alaabtoona haysanin wuxuu ihi haddaba muflisku waa mid ummaddayda ka mida maalinta qiyaamuhu imanaya salaad iyo soom iyo seke iyo acmaal fara badanoo wanaagsan buu la imanayaa waxa kaluu imanayaa isagoo qof kan caayey isagoo kan cirdigiisa iyo sharafdiisii meel kaga dhacay isagoo kan xoolihiisii cunay isagoo kan dhiiggiisii daadiyey isagoo kan dhangadeeyoo budheeyey dabeedna maalintaa wax kaloo lagu kala qaanbaxaa ma jiree dee salaaddii iyo soomkii iyo sakadii acmaashu watay ayuunbaa dadka loo sarrifaya lagu qaansaarayaa dabeed kan isaga uu caayay xasanaadkii baa wax laga siin kan kale uu maalka ka cunay xasanaadkii baa laga siin kii dhiiggii uu daadiyey waxbaa laga siin kii uu budheeyey waxbaa laga siin hadday xasanaadkiisa iyo wanaaggiisi dhammaadaan inta aan la gudin wixii korkiisa ahaa dembiyaalkoodii inta la soo qaado ayaa dusha laguga tuurayaa dabeedna wuxuu noqonayaa dembiile aan wax wanaag lahayn illa wanaaggiisii horaa loo kala qaatee uma turixa fi nnaar dabeedna naarta ayaa lagu tuuraya ilaahay inaga badbaadiyo kaas ayuu ku tilmaamay muflis yacni curfiaan say u yaqaanaan iyo sharcanna waynu tilmaamnay idaa lazimahu qofka marka uu ku laasimo ku sugnaada daynun xaalun dayn hadda la rabo oo fatuuliba laga doono fadaca alicsaara caydhnimo uu sheegto bal waa adeegaya fain cuhida lahu haddii la ogaa isaga maalun xoola haddii lagu ogaa fain cuhida maalun lahu u sugnaaday haddii la ogaa xubisa waa la xidhi xataa yuqiima bayina ilaa markhaati u soo tago calaa icsaarihi caydhnimadiisa wa ilaa haddii kaloon lagu ogayn xoolo xalafa wuu dhaaran wa khulliya sabiiluhu jidhkiisana waa loo bannayn ilaa an yunsira inta uu ka hodanoobayo fain kaana lahu maalun hadday xoolo u sugnaadana wamtanaca min alwafaa'i oofintii uu iska diida baacahu lxaakimu ayaa ibin wawafaa canhu waanu ka oofin fain lam yafi maaluhu bidaynihi haddaanu oofinin oo wasa'alahu ou weydiisto ow wakiiluhu ow quramahu ama dadkii qaanta ku lahaa alxaakima ay weydiisaan alxajra xayiraad xujira calayhi waa la xayiri wuxuu sheekhu leeyahay qofkii hadday dayni ku laasimto dayntaasina ay tahay dayn xaalla ahoo hadda laga rabo dayn mu'ajalahoo wakhti dambe ah ma aha ee waa dayn hadda wakhtigeedii taagan yahay waana laga doonayaayo qofkii lahaa waa doonayaayo wuxuu leeyahay hadda isii markaasuu icsaar iyo caydhnimo sheegtay wuxu uhi waxaa liyaaliyo waxaan hayaa ma jirto kii daynta u sheeganayana wuxuu leeyahy waa beentiia wuu hayaa bal xaaladdiisaa la fiirinee haddii ninkan lagu ogaa fa in cuida culima haddii la ogaaday lahu liman uduciya daalika maalun haddii xoolo lagu ogaa qofkan oo nin xoololahoo taajiroo shaqaysta hadduu ahaa jeelkaa la dhigi inta uu dee ka qiranayo ama uu ka keenayo bayino iyo markhaati sugtaa caydhnimadiisa iyo inaan waxba hayno xoolihii ka baxeen wa ilaa haddii kale oo ninkan wax maalahoo lagu ogaa ma jirin qaadaama dhargaan suuqa iska jooga ayuu ahaa xalafa wuu dhaaran wuxuu ku dhaaranayaa inaanu maal haynin wax hoolaa u haya aanu jirin wakhuliya sabiilu ilaa an yuusir ilaa inta uu dabeedna wax ka helayo waa la iska sii dayn ma jirhkiisaa la googoosanaya intuu wax ka helaya waa la sii daynaya waa aayadda qur-aankii siday tidhi wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa maysara haddii qofkii uu cusre iyo adayg midu saaxiiba yahay oo caydha fanadiratun ilaa maysara waa in intuu ka odanoobayo wax ka helaya la sugaa haddaba xoole waa leeyahay daynna waa lagu leeyahay xaallaa waa laga rabaa wamtanaca min alwafaa'i inuu bixiyaa buu diiday dee dadku isdulmin maayaan isna haysan maayaane baacahu lxaakimu xaakimkaa maalkiisa iibin wafa canhu isaga xaakimu ka bixinaya markaa xoolihii haddaba markii la iibiyey dee saddex qaybood ayuunbay mid noqon inay xoolihii isleekaadaan iyo dayntii wixii uu xaakimku ibiyo dayntii inay isleekaadaan dee markaa waa laga bixin inay ka badato iyo inay ka yaraato haddii ay ka badato dayntiisana waa la siin inta kalena waa loo celin haddii ay xoolihii yaraadaan na waa tan haddaba haddii ay maalkii oofin waayo dayntii oo dayntii baa badanoo maalkiina waa yaryi waxaana weydiistay isagii ayaa weydiistay ama wakiilkiisi baa weydiistay ama dadkii yacni quramada ahaa ee daynta ku lahaa ayaa xaakimkii waxay ka codsadeen alxajra ninkan in la xayiro oo waxay dhaheen xaakimow dee waa taasoo ninkaa dayntaasaanu ku leenahay waxaana wuu hayaa dee haddii aynu wixii laga xayirinee lagu sii daayana intana wuu baabiin dee candhaba waa xubine bal hortu intan xayiraad nooga saar markaa sa'alahu ama isagii baa waar iskaran maayo eh bal iga manciya inaan waxaan ku tasarufo ama wakiilkiisii baa yidhi hala xajriyo ama quramadii dihiqaanta kulaba xaakimkii xajri weydiisay xujri calayhi waa la xayiri idaa lazimahu daynun markay dayni qofkii ku laasimto xaalun oo hadda la rabo oo fatuuliba laga doono fadaca alicsaara caydnimo uu sheegto bal waa digaye fa in cuhida haddii la ogaado lahu isaga maalun haddii xoolo lagu ogaa xubisa waa la xidhi xataa yuqiima bayina ilaa markhaati u soo taga calaa icsaari caydnimadiisa wa ilaa haddii kale oo aan maal lagu ogayn xalafa ugu dhaarin wakhulliya sabiiluhu waddadiisana waa loo bannay ilaa yusra inta uu ka hodanoobayo fain kaana lahu maalun hadday xoolo u sugnaadaano wamtanaca min alwafaa'i oofintiina uu iska diido baacahu lxaakimu xaakimka ayaa ibin wawafa canhu isagana ka oofinaya dayntii fain lam yafi maaluhu bidaynihi haddaanu oofinin oo wasa'ala huwa uu weydiisto isagii ow wakiilu baa weydiistay ow quramaa'uba alxaakima waxay weydiistay alxajra in loo xayiro xujira calayhi waa la xayiri markaa marka weydiisigaasi yimaado waa wujuuban ayaa loo xajrinaya haddiise aanay weydiisanin isaga iyo wakiilka iyo quramadu midnaba aanay weydiisanin jawaasan waa la xajrin karaa oo xaakimku waa xajrin karaa fa idaa xajara haddaba markuu xayiro lam yanfud tasarufuhu tasarufkiisi iyo tagriifalkiisii filmaali uu ku tasarufayay ma fulayo wayunfiqu calayhi wuu ka nafaqaynaya wa calaa ciyaalihi minhu maalka in lam yakun lahu kasbun haddaanu kasab u sugnayn uma yabiicuhu lxaakimu xaakimka ayaa ibina wayaxtaatu waana u dadaali wayaqsimuhu waxaanu u qaybin calaa qadri duyuunihim wain kaana fiihim hadduu ku jiro man midaynuhu mu'ajarun iyo yajcalu wuxuu yeeli taxta yadihi walam yuqda loo gudi maayo ow man ayuu helay cindahu agdiisa bidaynihi rahmun uu yahay khusa waxaa laga gaar yeelayaa min amanihi lacagta rahanta biqadri daynihi inta dayntiisu tahay baa lagaga khaas yeeli wuxuu leeyahay sheekhu marka uu haddaba xaakimkii xajiriyo yidhaahda ninkaa hebel la yidhaahdo ha la ogaado ninkaa tasarufkii xoolihiisa waa laga xidhay xajridaas mar ay ku dhacdo wax tasarufo uu leeyahay oo maalkaasahi ma fulayo inuu iibiyo inuu iibisado maalka inuu sii iibiya kuma fulayo oo waa la dhawaaqi oo waxaan odhan qaadiga kii markaa dee ama warbaahinta ayaa la gelin beryaha hore dee warbaahin ma jire dad baa loo dhiibi jire o lo odhan jiray dhawaaqa munaadi alxaakim wuxuu odhanaya alxaakim xajara calaa fulaan binu fulaan xaakimku wuxuu tasarufkii ka manciyey hebel hebel ninkaa ha la iska ilaaliyo xoolihiisa waxba kama iibin karo ayaa la odhanaya marka maalkaa hadda oo xajriga intuu yacni maalkaa uu gacanta ku hayo tasarufkiisu kuma fulayo laakiin waxaynu nidhi lam yanfud tasarufu fi lmaali baynu nidhi xoolahan hadda uu gacanta ku hayee laga xayiray hadduu markaa dumadiisa wax ku soo iibsanayo oo uu meelahiisa hadda isagu iska wareegaysanayo dhibi kuma jirta iyadoo taa kama xajirisana laakiin maalkanuun inuu wax ka iibiyo ama wax ku iibsada baan la ogolayn waxaana ka nafaqaynaya xaakimka ayaa isaga iyo ciyaalkiisabana nafaqada ayaa laga siinayaa waa haddii aanu wax kasaba aanu lahayn oonu u sugnaanin weeye ilaa inta xoolihiisa laibinaya la qaybinayo dee waa laga nafaqaynayaa waxaana waa sallamaraya xajriga xadiid imaamu taaraqudni iyo xaakim iyo bayhaqi ay warinayaan iyo taxaawi sanadkiisana la daciifiyey kacb bnu malik ana rasuulahi xajara calaa mucaadin mucaad ayuu nebigu xajiriyey maalkiisii buu ka xajiriyey wa baacahu fii dayni kaana caleyh dayn lagu lahaana waa uu u iibiyey haddaba markii sidaasi ay dhacdo uma yabiicu lxaakim xaakimka ayaa iibinaya xaakimka ayaa xoolihii iibinayo xaraash baa loo dhigayaa wayaxtaatu weliba xaakimku waa u dadaalayaa xagga iibka oo yacni iibka ugu dheer ayuu ugu iibin dabeedna wayaqsimu calaa qadri duyuunihim daymankoodu qadarka iyo nisbada ay leeyihiin ayaa loogu qaybin masalan waxaa lagu leeyahay boqol kun baa lagu leeyahay xoolihiisii baa la iibiyo shan boqol ayay noqdeen mid kasta waxaa la siinayaa dayntiisa kale barhkeed baa la siinayaa ilaa boqol kun baa laga doonayay meeshiina konton kun baa yaallaa qof walba markaa dayntiisa kale barhkeed ayaa la siin wuxuu leeyahay sheekhu haddii waxaana markaa xadiid imaamu maalik markaa isagana uu soo saaray xadiid mucaad kii aynu hore u soo marnay imaam maalik baa xadiidkii hore aynu soo marnay sanadkiisa daciifinay waxaa akhrigiisa ku jiray inuu quramadii u qaybiyey dabeetana toddoba meelood marka loo qaybiyo shan ahaan ay xuquuqdoodu heleen laysa lakum ilaa dalika dee intaasunbaa leedihiin buu yidhi markaa ila wuxuu hayey waa intaase haddaba haddii uu ku jiro dadkan daynta le qof dayntiisu mu'ajal ay tahay oy muddo leedahay xaakimku wuxuu yeelayaa waxa isaga khuseeya gacantiisa ayuu gelin oo isaga ayaa haynaya una gudi maayo isaga ayaa haynaya waxaaba dhici karta ilaa intay muddadu kaasa dee inuu kama saamaxaaba dhici kartaa amaa waxaa ku jira qof dayntiisa rahana u haystay dadkan daynta leh waxaa ka mida qof isagu rahan haysta masel wuxuu leeya anugu jaqadaas ayaa anigu rahanaan u haystaayoo waanay cadda inuu rahan u haysto jagadii ha la iibiyo markaa wakhusa min amanihi biqadri daynihi jagadii waxa lo dhan maxaa la siistay shan kun oo dollar baa la siistay oo ninkana daynta intuu leeyahay saddex kumule saddexiis kun sagaalkaasaa laga siinaya biqadri daynihi ayaa laga khaas yeelay oo laga siin waa haddii ay wada oofinayso wixii kalena xaggan unbaa lagu dari haddii kalena dayntaa intuu qaatabanbu inta kalena dadka la dhexgeli fa idaa xajara markuu tasarufkii ka manciyo lam yanfud tasarufuhu ma fulayo tasarufkiisi iyo ku-takrifalkiisi fi lmaali maalka hadda u hayo kuma tasarufi karo wa yunfiqu calayhi wuu ka nafaqayn isaga iyo wa calaa ciyaalihiba xaakimku minhum maalkaasu ka nafaqayn in lam yakun lahu kasbun haddii aan kasab iyo shaqa aanay u sugnaanin haddii kalu kasab iyo shaqa u sugnaaday shaqo tag baa la leeyahy uma yabiicuhu lxaakimu baa iibinaya wayaxtaatu waana u dadaali wayaqsimuhu waana qaybinaya calaa qadri duyuunihim wain kaana fiihim hadduu ku jiraa man mid daynuhu mu'ajalunu yahay yajcalu wuxuu yeeli taxta yadihi gacantiisa hoosteeda walam yuqda walam yaqdi una gudi maayo ama walam yuqdan una gudi maayo ow man mid ayaa ku jira cindahu agtiisa bidayni ra'nun dayntiisa ra'nu haystaa khusa waxaa laga gaaryeeli khusa waa min amanihi rahantaa shayga marhuumtaa lacagtiisa biqadri daynihi dayntiisa qadarkeeda ayaa laga gaaryeelay oo laga siin walow wajada hadduu helo axaduhum midkood cayna maalihi maalkiisa lafdiisii buu helay allatii baca low ka iibiyey fa in shaa hadduu doono daaraba maca alquramaa'i dadkan qaanta le buu la qori ridan wain shaa hadduu doono fasakha albayca wuu fasakhi warajaca fiiha wuu ku noqon ilaa an yamnaca maanicun diida min arujuuci fiiha ku noqodkeeda inuu diida mooyaane milu an tustaxaqa bishubca waa in lagu muto ow ra'nin ama rahan dee waa inay u taalo ow khulidat ama lagu khalday biajwada mid ka wanaagsan iyo wanaxwi dalik wa yutraku lilmuflisi waxaa looga tegay dastu thawbin badlad maryaahoo yaliiqu bihi u cunantaa waquutu iyo waxaa kaloo laga tegay waquutu waquutu ciyaalihi yowma alqisma quudkiisa iyo quudka ciyaalkiisaa looga tegay maalintaa wax la qaybinayo markii dadkii qaantala aysa soo tumeena xoolina halkan la keenay ayaa mid ka mid ahi wuxuu helay shaygii uu ka iibiyey wuxuu hi anigu dee waxaan ka iibiyey awrkaa anigu waxaan ka iibiyey gaadhigaas aniga ayaana buu leeyay qofkaasi laba arrimood baa u bannaan hadduu doono inuu dadkaaga la mid noqdo oo daaraba macalquramaa'i wuu la qori ridanoo dadkaasuun wax la qabi hadduu doonona wuxuu odhan iibkii aan ka iibiyey waan fasakhday dabeetana wuu ku noqon shaygii sidaana waxaa ku soo arooray inuu ku noqon karo xadiid imaamuulbukhaariy muslim ay warinayaan abu hurayre laga warinayo rasuulku sala allahu calayh wasallam wuxu uhi man adraka maalahu bicaynihi qofka maalkiisii haleela ee hela cinda rajulinin ow insaanin qad aflasa qof caydhoobay agtii fa huwa xaqu bi min hayri isagaa cidda kale ka mudan waa haddii aanu lacagtii waxba ka qaadan hadduu wax ka qaatay dee intaasunbuu fasaqan karaa way xadiid kale oo abu daawuud iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo daara qudni oo sanadkiiu saxiix yahay abu hureyre laga warinayaa nebigu wuxuu yidhi ayumaa rajulin baca silca nin alyaaniya ninkii silcada iibiyey alaab iibiye fa adraka silcatahu bicayniha alaabtiisiina hela cinda rajuli qadaflase nin caydhoobay walam yaqtadi min amaniha shay-an lacagteedina aan waxba ka qaadanin fahiya low isaga u sugnaatay wain kaana qadaa min amaniha shay-an hadduu lacagtii wax ka gutayna famaa baqiya fahuwa uswatu lghuramaa haddii kale wixii hadhay dee wuxuu la siman yihi un dadkaa qaantale ayuu la siman yahay mar hadduu wax ka sii qaatay laakiin wuxuu leeyahay haddii aanu jirin meesha wax ka manciya inuu ku noqdo wuu ku noqon karaa dabeetana wuxuu yidhi mihaal wixii maanicu u diidayo an tustaxaqa bishufca waa in shufco lagu muto oo kale masalan shaygan uu imika soo gaadhay ayaa wuxuu ahaa laba nin baa masalan waxay wada lahaayeen baloodh oo kale ka soo qaata nin baa qaybtiisii nin kale ka sii iibiyo lacag mu'ajalahoo muddo a ka siiyey ninkii laga iibiyey ee lacagta mu'ajalka laga siiyey ma waxaan leeyahay wuxuu iibsaday daar buu masalan iibsaday mushtaraga sida aynu soo qaadnay jabaloodh ay wada lahaayeen laba nin ayaa midkood iibiyey intiisii wuxuu ku iibiyey lacag mu'ajalo wuxu uhi masalan lix bilood kadib aanu lacagta kala qaadanaynaa kii haddaba iibsaday qayhaafkan baloodhka ayaa sii iibiyey intaan la xajirinin intaanuba qaamoobin ee aan waxaan lagu yahay xajrigu aanu ku dhicin buu sii iibiyey ninkii shariiga ahaa ee kii hore lalahaanaa waa soo cararayo shufco ayuu ku qaatay waa shufcaystayba ogobay ninkii horey wada lahayn baa shufco ku qaatay kii hore haddaba iibiyey hadda kuma noqon karo maxaa yeelay dee shafiic baa qaatay buu xaqiis ku tacalluqay uu ku xidhan yahay wa mihaalu dalika wuu yidhi sheekhu annahu ishtaraa daaran mushtaraka daar mushtaraka buu bihamanin mu'ajalin ku iibsaday uma baacahaa qabla an yuxjara calayh intaan la xajrinin een tasarufkii laga mancinin buu sii iibiyey wa akhadaha shariiku bishufca deedna shariigii ayaa shufco ku qaatay falaysa lilbaayici alawali iibiyihii hore markaa uma sugnaanin alrujuucu bihaa inuu ku noqdo waa litacalluqi xaqi shafeici qofkii shafeici xaqiisii baa ku tacalluqay oo ku xidhan yacni way iska fududahay ilaa an yamnaca min alrujuuci fiihaa ilaa an yamnaca maanicu min arrujuuci fiiha inuu diido wax diida ku noqoshadeeda mooyaane oo shufco ayaaba lagu mutay markaa kuma noqon karo oo laba nin bay ahaayeenoo daar bay wada lahaayeenoo mid baa intiisii iibiyey oo nin ka iibiyey markuu nin ka iibiyu lacag mu'ajala weliba ka siiyey ayuu dabeetana iibiyey intaan la xajrinin halkaa markay maraysay buu ninkii shafiica ahaana shufca uu ku qaatay oo kii hore ay daarta wada lahaayeen ayaa shufco ku qaatay markaa kii hore ee iibiyey kuma noqon karo ninkan shafiica ahee shufcaystay ayaa xaqiisii uu ku xidhan yahay yani kutuba qaarkoodna way sii yar bastiyaano way sii yar faahfaahiyeen kaan ishtaraa rajulu nisba daarin mushtaraka nin baa wuxuu iibsaday daar laba nin ka dhaxaysay barhkeed buu iibsaday bihamanin mu'ajalin ayuu min shaksin ka iibsaday daar mushtaraka barhkeed ayuu lacag mu'ajalo muddaa nin kaga iibsaday dabeete uma baaca almushtari hada nisba lirajulin mushtarkii iibsaday qaybtii ayaa lirajulin ka iibiyey nin buu isaga sii iibiyey qabla an yuxjara calayhi intaan iibiyahan iibiyahan intii aan la sharinayn tasarufkii laga mamnuucin ayuu isa nin ka sii iibiyey walxaal ana shariika qad akhada hada almabiic huwa nisfu lmadkuur min almushtari alawal ninkii shariiga ahaana mabiicdii wuxuu ka qaatay oo niskii a mushtarkii iibii hore wahuwa albaayicu haani waa iibiyihii labaad uma xujira calayhi baayicii labaad ayaa la xajriyey oo tasarufkii laga xidhay uma طalaba albaayicu alawalu xaqahu min hada almushtari wahuwa albaayicu haani waa iibiyihii labaad yacni waa meel isku yar noqonoqonaysa laakiin waa wax la yska fahmi karo waxaanu nidhi laba nin ayaa daar bay wada lahaayeen kalabadh iyo kalabadh bay u lahaayeen dabeetana mid ka midabaa nin ka iibiyey qaybtiisii oo lacag ka siiyey mu'ajara ninkiibaa markuu iibsaday buu isna nin kale ka sii iibiyey kanaana la xajrin doonaa iminka intuu lacagta kusiiya sii iibin doonaa sii iibinayaa la xajrin doonaa intaan la xajrinin ayuu sii iibiyey halkaa markay maraysay ayaa shariigii ninkii horay daarta wada lahaayeenna shufco ayuu niskii ku qaatay iibiyihii hore iibsadihii horeu ka qaatay oo iminka iibiyahan labaad ah iibiyihii labaad oo iibsadihii horena ah ayaa dabeetana tasarufkii laga mamnuucay kii hore ayaa xaqiisii markaa ka doonay kan iibsaday oo iibiyahan labaad ah dee shaygiibana waxa qaatay ninkii hore ninkan ay wada lahaayeen kan imika doonaya ninkan ay wada lahaayeen baa qaatay waa iska shay mafhuuma aw rahnin ama rahan ayaabay u taallaaba rahan ayaa lagu mutay oo waa maxay masalan nin baa iibsaday alaab lacag mu'ajala buu ku iibsaday dabeetana wuu rahan dhigay markuu rahan dhigay ayaa ninkii la xajriyey xoolihiisii baa dabeedna la ysugu yimi ninkii hore ee haddaba shaygan lahaayee lacagta mu'ajalkaa uu kaga iibsaday ayaa doonay shaygiisii inuu ku noqdo nin kaluu ka sii iibiyeyna ee nin kaloo wax kale ka qaatayna rahan buu u yaallaa markaa kanuu rahanta u yaalluunbaa ku xaq leh oo kii hore masalan nin baa shay soo iibsadayoo masalan moobil buu soo iibsadayoo wuxuu soo siistay konton dollaroo lagu leeyahay nin buu dabeetana intuu konton dollar ka amaahaday buu moobilkii rahan ahaan ugu dhiibay ninkii baa dabeetan la xajiriyo tasarufkii laga xidho wixiisii la qaybinayaa kii markaa moobilka markii hore ka iibiyo kontonka ka siiyeen lacagtii ka qaadanini kuma noqon kara hadda moobilkii waayo nin kale ayaa rahan u haysto xaqiisi ku tacalluqsan yahay macnuhu waa kaa ow khulidat biajwada wa naxwi dalik ama waxa lagu khaldamay wax ka wanaagsan masalan dee wixiisu waxaabuu iska ahaa wax yaroo hooseeyo oo raashin yaroo hooseeyo oo mid ka wanaagsan baa lagu khalday laguma lamana kala saari karayo markaana kuma noqon karo waxaa kaluu leeyahy waxaa looga tegayaa qofkan dastu thawbin yaliiqu bihi waxoogay maryaaho uu xidho maryo dhammaystiro badle baa looga tegi quudkiis iyo quudka ciyaalka maalintaa wax la qaybinayana waa looga tegi wixii dambe markaa isugu haysta bero walow wajada axadum cayna maalihi hadduu helaa maalkiisa lafdiisii allatii baacahaa lahu uu ka iibiyey fain shaa hadduu doono daaraba maca alquramaa'i buu la qaybsan wain shaa hadduu doono wuxuu la qoridan dadkii qaanta lahaa wain shaa hadduu doono fasakha lbayca wuu fasakha warajaca fiiha wuu ku noqon ilaa an yamnaca maanicun min rujuuci fiiha ku noqoshada inuu idiid maanic diida mooyaane milu an tustaxaqa bishubca waa in lagu muto ow rahnin ama rahan waa inay u taallo ow khuridat biajwada ama mid ka wanaagsan ka wanaag badan waa in lagu khaldo wanaxwi dalika iyo mise meherbo gabadh loo siiyo kale wa yutraku lilmuflisi waxaa looga tegay kaa caydhaa dasto thawbin yaliiqu bihi badlad maryo ah u cunantaa waquutu baa looga tegay waquutu ciyaali yowma alqisma maalintaa wax la qaybinayo baabulxajri halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa xajrintii iyo ka manciddii tasarufka iyo tagrifalka xoolaha laga xayirayey ilan wuu xajrin iyo waa la xajrinayaa baynu soo haynay xajrintii maxay tahay haddaba xajrigu xagga luqada almancu baa la yidhaahdaa sharcanna waxaa la yidhahaa almancu min altasarufaat almaaliya waa qofkoo laga manciyo tagrifalladii xoolaha sharcan waxa weeye xajrigu almancu min altasarufaat almaaliya qofka oo laga manciyo ku tagrifalkii xagga maaliga ahayd tagrifalkii xagga maaliga ahayd mashruuciyadiisana waxayna tusinayaa aayadda qur-aankaha ilaahay leeyahay fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan falyumli ladii calayhi alxaq qofka xaqa lagu leeyahay ha yeedhiya baa ilaahay markaasaa alla wuxuu leeyahay fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan hadduu safiih yahay aw daciifan ama mid yani daciifahoo yaraan ama caqli dhinaan oo ama laa yastadiicu ma karaya an yumilahu wa inuu yeedhiyo isagu xagga carabka aanu kama yeedhin karaynin falyumlil weliyu bilcadl weligiisu ha yeedhiyo wuxuu markaa inoo tilmaamaysaa bay leena ayaddu dadka waxa halkoodii gelaya awliyadoodii iyo mas-uuladoodii xagga tasarufka waa macnaa xajriguu leeyahay bay yidhahdeen xajrigu laba qaybood ayuu u qaybsamaa qaar waxaa tasarufka looga xidhaa qofkan maxjuurkaa nafdiisa iyo maslaxaddiisa darteed limaslaxatihi ayaa loo xajriyaa oo tasarufka looga qaadaa waa ka yar waa ka waalan waa qofka safiihan wixiisa hagaajin karayni waa ka mubadirka hantidiisa sayrsaydhinaya kuwa waxaa la yidhaahdaa waa limaslaxati dantiisa ayaa tasarufka xoolihiisa looga xidhayaa midna maaxu shurica limaslaxati hayrihi waxaa tasarufka looga xidhayaa maslaxa iyo dan cid kalaa la ilaalinayaa ilaa toddobaatan baana gaadhsiiyaan culimmadu dee waxaa ka mida kan mufliska ahaa ee xooli yaraayu hayey iyo dayntii lagu lahaa dayntu ay badantahy waxaa tasarufka looga xidhaya xoolaanu ku tasarrufa dadkana dantooda la ilaalinaya qofka xanuunsanaya ee laga manciyey saddex meeloodow meel wax ka badan inuu dardaarmo ama ku tagri faro yacni waa maslaxada warasada addoonkii waynoo iman doonaan qaar badan oo kuwa waxaa loo xajirinayaa waxa weeye waa maslaxadda cidda kale qaarna waa dantooda markii baabkaa la waayey oo runtii dee kaa waalan iyo kaa yar iyo kaa safiiha aan caqliga hagaagsan lahayn iyo kaa xoolihiisa baabiinaya oo ay ahayd in tasarufka xoolahooda laga xidho dabeetana laga masruufo waxoodana loo ilaaliyo markii baabkaa la waaye xajriga la yidhaahdo cid samayse la waaye sufahaba arligii ay qabsatay sharcigiisana meesha laga kaxeeye dee waad arkaysaa goldaloolada ka soo baxday iyo si ay hantiyada u baabi'inayaan siiba dadka looga dhintay ee hantiya badan looga dhintay yacni waxaad arkaysaa mid hanti badan looga dhintay oo dhowrkunuga soo baxi lahayd kirada oo aan garanayn kiradaa qaadeen maalinba daariibinaya isagu la yaab male caqli ku filan male waa mubadir ciddii ka xidhi lahayd ayaan joogin ee wixiisa u ilaalin lahayd ee mas-uul ka noqon lahayd wax sameeyey dadkeenna qola ayaan arkay waxay yidhahdeen intay hanti badan buu abood uga dhintoo intay hantidoodii dhaxladeen ayay yidhahdeen hal ninbaa safiih nagu jira kiina waxaanu nootaye ku geynoonu ka saxeexnay inaanu shay iibin karin masaariifda isaga iyo carruurtiisabana annaga ka siina bay yidhahdeen wuxuu iibin karaana ma jiro annagaa wixii ka dheeraadana akawn baan ugu ridna hantidiisaan ugu hagaajinaa bay yidhahdeen saasoo kalea loo wada baahnaa haddaba wuxuu uhi sheekhu laa yajuusu ma bannaana tasarufu sabiyi sabi tasarufkii iyo walmajnuuni fii maalihima ay ku tasarufaan ma bannaana wayatasarafu lahuma alwaliyu baa u tasarufi wahuwa alabu weeye aw iljaddu awowgii abulabi ahaa cinda cadabihi marka la waayo uma alwasiyu kii ay u dardaarmeen weeye uma alxaakimu aw amiinuhu wayatasarafu lahumaa bilkhibtati sida dheefda ay ku jirto ayaanu ugu tasarufi fain iddacaa hadduu sheegto weligii annahu anfaqa calayhi maalahu inuu ku nafaqeeyey aw talifa ama u dhintay qubila waa la aqbali aw dafacahu ilayhi aw dafacahu anahu dafacahu inuu udhiibay ilayhi ayuu sheegtay falaa lama aqbalayo waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu inooga hadlayaa qaybtii isagu qaybta kale kamuu hadlin laakiin qaybtaa danteeda loo sharay ama tasarufka looga manciyey ee loo xayira ayuu inooga hadlaya wuxuu uhi ma bannaana sabi iyo majnuun xoolooda inay ku tasarufaan sabi ma iibin karo wax ma iibsan karo kii waala wax ma iibin karo waxba ma iibsan karo xoolahoodu inay lumaan ayaa laga ilaalinayaa waxaana u tasarufaya weliga oo weligina waa kee waa aabbihii hadduu nool yahay ilmaha yar ama qofka waalan aabbihii hadduu nool yahay isagaa mas-uul uga hantidiisa abulabi ahaa awiljaddu baan leeyahay awowgii abulabi aabbaha aabbihii awowgii hooye iyo kuwii kale maaha awowgii aabbihii aabbihii ahaana hadduu nool yahay cinda cadamihi marka aabbaha la waayo aabbuhu meesha ka baxo ee waa ma dhimasho kaga baxay ama dee isaga lafdiisii waali kaga baxay ama khayru mas-uulnimo kaga baxay hadduu aabbuhu meesha ka baxo waxaa hantidii uga mas-uulo weli u noqonaya awowgii aabba abiha maxaa ku soo xigaya haddana uma alwasiyu kii ay u dardaarmeen hadduu aabbuhu aabbaha u horeeya aabbahana aabbihii baa ku xigaya awowgiia haddii aabbihii miduu u dardaarmay jiruu yidhi haddaan dhinto ubadkaa iyo hantooda hebel baan u dardaarmay ha ilaaliyo wasi baa la yidhaahdaa ama awowgiibaa markuu sii dhimanaya yidhi hantidaa iyo carruurtaa iyo qofka waalanba hebel ha ilaaliyo oo mas-uul ha uga noqdo wasi kaasaa la yidhaha kaasaa kusoo xigaya kiina lama hayo uma alxaakimu ow amiinuhu xaakimka ayaa markaa halkaa soo gelaya ama amiinkiisii kiiu isagu xaakimku soo cayinay ee uu aaminay ayaa halkaas soo gelaya xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna saxiixayay assulطaanu waliyu man laa weliya lah sultaanka ayaa weli u noqonaya ka aan weli lahayn waayo haddaba haddii aan aabbi lahaynin oon awowgii lahaynin oon wasigiina lahaynin xaakimkiina aanu xilkaaba haynin ama isagiiba qof mas-uulaba aanu ahayn maxaa la samayn hantidii see la odhanaya hadday hooyadu joogto oo ay qof markaa hagaagsan oo ayana u hagaajinaysa tahi hooyada ayaa loo dhiibayaa waana wej xataa fi lmadhabi shaafici ku jira inay hooyadu aabbaha iyo awowga dabadi inay markaa iyadu wilaayadii xoola ay yeelanayso kollaybana iyaduunbaa korinayso haynayso wadayso hadday hagsid waxbana aan ka luminayn iyadaa loo dhiibaya walaalna loogu dhiibi maayo adeerna loogu dhiibi in adeerna loogu dhiibi maayo oo ayagu shaqo kumale kuwaasi haddaba qofkii hantidaa qofka waalan ama qofka yar hayay wayatasaraf lahumaa bilkhibta wuxuu ku tasarufaya un sidii maslaxo iyo dani ay ku jirto khibtada iyo dheeftu sida ay ugu jirto ayuunbuu ugu tasarufayaa wuxuu ugu tasarufayaa maslaxadda hadduu masalan u arko hantaan inuu iibiyo uu meel kale u geliyo kan inuu ka wareejiyo uu kan u geliyo hadba say dantooda ku jirto ayuun baa la samaynaya ilahay baa hi walaa taqrabuu maalaalyatim ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina xoolaa agoonka hawla tegina ta wanaagga badan mooyaane yas'aluunaka can alyataama agoomahay ku weydiin qul islaaxu lahum khayr inay u hagaajisaan baa khayr badan haddii ay isku darsataan oo xoolahoodii iyo xoolihiinni isku dartaanna dee walaalihin weeye ilaahayna waa og yahay kawa xumaynaya iyo kawa hagaajinaya ilaahay isaga ayaa kala og waxaa kaloo nebigu markaa dee agoonkii kii wallana waa looga qiyaasay waxaa kaloo nebigu xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar ay wunaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mid kasta waa raaciy iyo jiray qof kastana waa la weydiin doonaa wixii loo dhiibay haddaba waa weynaaday majnuunkii iyabaa deetana isqabsi baa yimi faynidacaa hadduu sheegto weligii annahu anfaqa calayhi inuu sabiya majnuunkii maalow ku nafaqeeyey maalkii u hayay waxaa la yidhi meeyo wuxuuhi dee waatan maalinba si aan biil u siinayay ayuu ku dhammaaday aw iddacaa annahu talib ama wuxuu sheegtay inuu dhintay maalkii oo waa tii habeen la xaday buuhi ama meeshaas ugu gubtay qubila waa la aqbalaya lana dhaarin maayo waa la aqbalayaa ow dafca annahu dafacahu inuu u dhiiba ayuu sheegtay ilayhi waar xoolii meeyi baa la yidhi ama xoolahaygiibisii buu yidhi waataan kuu dhiibay buu dabeetana yidhi falaa lama aqbalayo markaa qowlkiisa inuu u dhiibay maxaa yeelay waxaa suurtagal ahayd inuu markhaati u sameeyo fa idaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim ilahay baa yidhi markaa xoolahooda u dhiibtaanna marageliya baa ilaahay yidhi yacni agoonha adinkii wuxuu hayaa markaa waxay dhaheen soomaalidu waa inuu dee inaan waxoodi iyo aabbahoodna dilna u sheega waxoodina inaanu waxba ka cunin waa inuu usheegtaa u sheegaa laa yajuusu ma banaano tasarufu sabiyi iyo walmajnuuni kii waalaya kii yara fii maalihiba inay ku tasarufaan wayatasarafu lahuma alwaliyu baa u tasrifu wahuwa alabu weeye aw iljad abulabi aabbaha biha cinda cadamihi marka la waayo uma alwasiyu wasigiiyo kii ay u dardaarmeen ayaa ku xigaya uma alxaakimu ow aaminu ama kii u aaminay wayatasaraf lahumaa wuuna u tasarufayaa kaa mas-uulkaahi weligaasi bilqibta sida dheefda iyo manfacadu ay ku jirto fain iddacaa hadduu sheegto weligii أنه أنفق عليه ماله إنه كنا فقيه أو تلف أما مالك إنه تقبله والله أقبلي أو دفعه أنه دفعه إليه إنه ديبه بشيء فلا لما أقبله فإذا بلغ هدو قان قالوا أو أفاق أو ميرس رشيدا يستقوى التوصن بأن بلغ وين قان قالوا مصلحا يسوى وناجنيا لدينه وماله با انفق الحجر حجرين واكف كريسا ولا يسلم إليه المال ونالوري ما إلا بالاختبار إذا لو قلت الربي فيما يليق به وحيو عنمي قبل البلوغ غنقارك الكهر إلا يو لو قلت الربو وإن بلغ هدو قانقارو أو وافاق أمو ميسا مفسيا للدين ومالي سبب فسادين سديم الحجر عليه حجرينتي waa lagu daa'imin walaa yajuusu ma banaana tasarrufu fi lmaali inuu ku tasarufaa ma banaana fi lmaali bibeycin wakayrihi sawaun adina lwaliyu idin am laa uma idina fain adina lahu fi nikaax hadduu idna saxa waa ansaxaya fain balaqa hadduu qangaa rashiidan uma badara dibu ka saydhsaydo xajara calayhi alxaakimu baashari oo xayiri lal waliyu maya wain fasaqa hadduu faasiqna lam yucad calayhi alxajru ama lam yucid calayhi alxajra ku soo celin maayo waxaanu nidhi dee qofkii waallaa iyo sabi iyo xoolahooda waa lahaynaya intay ka qaangaadhayaan kana ka mihirsanayo haddaba hadduu qaangaadho sabigii ama uu miyirsado kii waalla rashiidan isagoo toosan oo rashiidna maxaa lo odhan karaa wuxuu qaangaadhay ama miyirsaday isagoo hagaajinaya diintiisa iyo xoolihiisaba qof diintii ku toosan wey qof maalkiisana hagaajinaya wey infaka alxajru xayiraaddii waa ka fuqaysaa markaa oo waa ka kacaya sideedabana looma dhiibo maalka looma dhiibo gacanta looma geliyo ilaa bilikhtibaar jirabaad dee la jirabay mooyaane la imtixaanay fii maa yaliiqu bihi wixii u cunamayey lagu jirabay qabla albuluuqi qaanka hor loo dhiibi maayo oo qabla albuluuqdaas qaangaarkay ku xidhantay oo maxaa la samayn dee mid walba aabbihii wuxuu ka shaqayn jiray ayaa la odhan bal hadda taajir buu ahayo nin alaabta soo iibiyo sii iibiya lacag baa loo dhiibi waxa odhan bal hadda alaab soo iibso bal alaabtan hadda sii iibi baa la odhan markaasaa la eegayaa dee wuxuu soo iibsanayana inuu iska cadaadiyey wuxuu sii iibinayana dee inuu qiimo dheer ku raadsaday baa la eegayaa marka hadduu dee see bini aadmiga u mucaamaloodo markaasaa la odhanaya qofkani waa toosan yahay haddii kale wixii ka u horreeya wuxuu yidhahda kaga dhaqaaqana waxaa la odhanaya ka waxba lagu aamini maayo hadduuse qaangaadho ama uu miirso mufsiin lidiini o maalihi isagoo fasaadinaya diintiisii ama xoolihiisii isagoo fasahaadinaya ayuu miirsay ama qaangaadhi sudiima alxajru calayhi xajrintii waa ku sii daa'imaysaayo sabigii majnuunkii sidaasay u xajrisanaanayaanoy u ahaanayaan qaar xayiran wabtalulyataamaba ilaahay idhi agoommaha jiraba xataa idaa balaquu nikaaxa markay dee guur gaadhaan ay ahal guur u noqdaan ay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan haddaa hanuun ka dareentaan caqli toosnaan iyo tasar wanaagsanaan iyo diin hagaagsanaan faadfacuu ilayhi amwaalahum xoolahooda u dhiiba ayaa ilaahay yidhi jirabana waa la yidhi markaa jirabaad qayo qaangaadh baa loogu dhiibaya walaa yajuusu tasarufu fi lmaali bibeycin wagayrihi mana bannaana sabiga iyo majnuunka inay ku tasarufaan maalkii bibeycin wakayrihi iib iyo wax kala toona ama weligu ha u fasaxo ama yaanu fasixin hadduuse nikaax iyo guur u ogolaado uu idno isaga waa ansaxayaa maxaa yidhi qasadkiiyo ujeeddada guurku maal ma aha haddaba isagoo rashiida ayuu qaangaadhay oo toosan diintiisi hadduu isoo hagaajinaya xajirkii sidaasuu dabeedna kaga tegay ama waa miirsay uma badara dib buu haddana qaadiya siyaa intuu ka bilaabay wixiiba baabiiyey xajara calayhi alxaakimu xaakimka ayaa markaa xajirinaya oo tasarufkii ka qaadaya lal weliyu weligii ka qaadi maayo oo markan hore ee majnuunka iyo qofka waay sabiga haddii ay qaan gaadhaan iyagoon waxoodii hagaajisanaynin wilaayadii weliga ayuunbaa sii jiraysaa oo qaangaarhka iyo waalida kii weliga ugu ahaanba ahaanaya laakiin mar hadday qaan gaadhaan iyagoo hagaagsan kana uu miyirsado weligii mas-uuliyaddiisu way ka dhacday waxaa ku soo celin kara un xajirinta xaakimka un wain fasaqa hadduu gadaal ka faasiqoobo faasiquu ka noqdo lam yucad calayhi lxajru xajrinta lagu soo celin maayo qof faasiqa ayuunbuu noqday laakiin xoolihiisii ma baabi'inayo xajrinta lagu soo celin maayo fain balaga faidaa balaqa markuu qaan gaadho sabiga oo wafaaqa ama uu miyirsado mid waliba rashiidan isagoo hanuunsan bian balaqa waa inuu qaan gaadhay muslixan lidiinihi isagoo hagaajinaya diintiisa wamaalihi infaka alxajru xajrintaasi waa ka fakanaysaa yaa xayawaaddii waa ka fuqaysaa walaa yusallamu ilayhi lmaaluna loo dhibi maayo ilaa bilikhtiyaari jirrabaad fii maa yaliiqu bihi wixii u cunamaya lagu jirrabay mooyaane qabla albuluuqi buluuqa ka hor loo dhiibi maayo qaangaarka kahor wain balaqa hadduu qaangaadho waafaqa ama uu miirsado mufsidan xaalu fasaadinaya lidiini aw maalihi usudiima alxajru calayhi xajrintii waa lagu sii daa'imin oo waa lagu sii joogtayn oo waxa weli u noqonaya uun ciddii markii hore weliga u ahayd ayuunbaa u noqonaya weligii unbaa markaasi u sii haynaya walaa yajuus ma banaa tasarufuhu inuu kaa maxjuurkaahi sabiga iyo majnuunkaasi inay ku tasarufaan fi lmaali xooli bibaycin ibi wagayrihi sawaun adina alwaliyu idaya am laa uma idmina fain adina lahu hadduu u idno weligu hadduu u idno fain adina weligi lahu hadduu idno sabigi iyo majnuunkii fi nikaaxi guur saxa waa ansaxaya fain balaqa hadduu qaan gaadho sabigii rashiidan xalu yahay isagoo diintiisi iyo xoolihiisa hagaajinaya uma badala gadaal ka saydhsaydhiyo xoolihiisi tabdiir kala yimaado xajara calayhi alxaakimu baa tasarufka ka xidhi oo waxa yidhi lal weliyu weliga maya oo weliga mas-uuliyaddiisa waa dhammaad wain fasaqa hadduu faasiq noqdo xoolihiisi aanu baabinayn lam yucad calayhi alxajru lagu soo celin maayo maxay dhaha xajirintu waa xoola ilaalin fisqigana kama dhalata xoola hadlayntooda hadday laakiin fisqi iyo tadbiir tadbiir tadbiirka ay wada socdaan uu xoolihii markaa hadlaynayo oo mubadirnima ay la socoto waa la xajrinaya markaa tasarufki waa laga xidhaya wlbuluuqu qaangaarkuna bilixtiraami wuxuu ahaaday ixtiraam ow biistigmaali hamsata cashara sana ama shan iyo toban sano dhammaystirankeed ow bilxayd waalxabli ama caada iyo ur fi ljaariyati inantii wuxuu inoo soo tilmaamay una yidhi qaangaadh qaangaadhku haddaba maxaa lagu qaangaadha laba ay wadaagaan labka iyo dhadigu iyo mid ay dhadiga u gaara buu inoo sheego wuxuu ihi waxaa lagu qaangaadhay ixtiraam inay biyaha taranka ee manida ay kaga yimaadaan hurdo ama soo jeed galmo ama wax kale waidaa balaqa aladfaalu minkum alxuluma faliyasta'dinuu kama ista'dana aladiina min qablihim si aayaddaa ilaahay ku tilmaamay xadiid imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar laga warinaya ana rasuulahi caradahu yowma uxud uxud maalinteedii buu soo bandhigay riwaayo kale curidtu cala nabiyi baa lay soo bandhigay iyo curidtu yowma alkhandaq isagoo afar iyo toban jira deeta nebigu dagaalkii uma ogolayn waa lay soo bandhigay buu ihi yowma alkhandaq mucaaradanii oo curidtu yowma alkhandaq anigoo shan iyo toban jira deetana waa i baneeyey dagaalkii dabeed wuxuu leeyahay naafic baa wuxuu yidhi waxaan u yimi cumar binu cabdilcasiis oo khaliifo ah waxaan uga warramay xadiidka wuxuu uhi waa xadka u dhexeeya ka yar iyo ka weyn cumaashiisiina wuxuu qoray yacni haddii jizya laga qaaday haddii wax kale iyo haddii markaa la siinayo dee sahmiba qofkii shan iyo toban gaadha in loo arkin markaa farad la siiyo inuu qaan gaadhay ibnu xibbaan riwaayadiisu waa saxiix waxay tilmaamaysay iima banayni inaan qaangaadhayna iima arkaynin markaan afar iyo toban jirka ahaa shan iyo toban jirka markaan ahaana nin qaangaadho dagaala ka qayb geli karaya ayuu arkay ama shan iyo toban sano buuxsankood ama yacnii xayd iyo xabli caado iyo uur ee inantii yacnii caadadii hesho ama uuraysato waa calaamad markaas inay qaangaadhay ayay taasina tusinaysa xaydka waa ijmaac xabliguna waa calaamad daahiro inay qaangaadho halkii dumarka ay gaadhay liannahu dee maniya biyaha taranka la-aanteed dee uurma imanayo waalbuluuqu bilixtiraami buu ahaaday ow biistigmaali khamsata cashara sana ama shan iyo toban sana dhammaystirankood ow bilxayd waalxabli ama xayd iyo uur fi ljaariyati inanti wallahu aclam baabulxawaalati xawaalada waxaa la yidhaha ayuu baab yahay xawaaladu waa alintiqaal xawala can ilcahdi ida intaqala canhu tagayar wa taxawala can makaanihi waa ka guuray waxawaltu taxwiilan meel baan ka raba meel kale ayaan geeyey sharcanna waxaa la yidhaha caqdun yaqtadii naqla dayni min dimatin ilaa dimma waxaa la yidhaahdaa waa caqdi keenaya in dayn laga raro dumad qof oo dumad mid kale loo raro waxaa u asalay xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan abu hurayre laga warinayo nebigu wuxu uhi matluul haniyu dulm nin qani oo waxaystaa warwareejintiisa warwareejiya waa dulmi fa idaa utbica axadukum haddii la raaciyo midkii calaa maliin mid waxaystaa oo haniya falyatbac ha raaco waidaa uxiila axadukum riwaayadda imaamu axmed marka midkiin lagu wareejiya calaa maliin falyaxtan ha wareego marka arkaanta baabkani waa lix waxaa la yidhaha muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi daynun lilmuxiili cala almuxaalu calayhi wa daynun lilmuxtaali cala almuxiili wasiiqa waa lixdaa laba qof saddex qof weeye ruux dumara ayaa nin waxay ku leedahay boqol dollar ninkaa boqolka dollar lagu leeyahay isna nin kaluu boqol dollar ku sii leeyahay markaa ninkiibaa ruuxii dumar ahaa wareejinaya o odhanaya boqolkii dollar adigu lahayd ninkaasaan boqol dollar ku leeyahay ee ka qaado inan kan wax wareejinayeena boqolka adigu lahayd hebel ka qaado muxiil baa la yidhahdaa gabadha misaalkeennaana muxtaal baa la yidhahda waa qofka la wareejinayo kan laga qaadanayuu ku wareejinaya muxaalu calayhi baa la yidhahdaa halkaasi waa saddex iyo siiqada afar ka dhig waxaa soo raacaa muxtaal gabadhu inay dayn ku leedahay cala almuxiil wareejiye daynun waxaanu lilmuxtaal cala almuxiil wa daynun lilmuxiil ninkan wareejinayaana cala almuxaalu caleyh kanuu ku wareejinaya waa inuu dayn ku leeyahay arkaantaa lixdaa ayay leedahay haddaba wuxuuhi yushtaradu waxaa la shardiyaa rida almuxiil wareejiye inuu raalli yahay wa qubuuli lmuxtaal la wareejiye inuu aqbalo duuna rida almuxaalu calayhi muxaalu calayhi inuu raalli noqdo waxba lama shardiya iyada waxaa shardiga kan wax wareejinayaa inuu raalli noqdo ee dayntii lagu lahaa ku ku lahaa ku wareejinaya waa inuu raalli noqdaa maxaa yeelay xaqan lagu leeyahay halkuu doonuu ka bixin karaa isaga ayaa bixin karaa qof kaloo lagu leeyahay ayuu odhan karaa si jiho gaara lagu laasimin maayo oo masala ma odhan karo waar hebelkaa aad lacagta ku leeay aniga qasab iigu wareeji ma odhan karo ima qasbi kartid buu leeyahy raallin waa inuu ku noqdaa ila isagaa bixin kara kaa kalaa laga qaadan kara waa inuu raalli noqdaa kan hortu wax wareejinaya wa qubuuli lmuxtaal kan la wareejinayaana waa inuu aqbalaayo misaalkeennii ruuxa dumarina inay isaga ka wareegto ninkaa kale ku wareegto waa inay raalli ka noqotaa muxtaal maxaa yeelay dee waa qofka dayntiisii la wareejinaye qof kale lagu wareej ku daynta kulaha kuwaan ahayn lagu wareejinayo waa inuu aqbalaa isaga saaxibulxaqa ah isaga ayaa kan ka wareegaya oo ka kala wareegaya xaqiisuna ninkan wareejinaya ugu sugnaadee cid kale waxba uguma sugnaanin raalli ahaanshuun buu ku guuri karaa midda labaad dadku xagga warwareejinta iyo xagga bixinta way ku kala duwan yihiin haddii la yidha adoon raalli ka noqon baa kaa lagu wareejinayana darar iyo dhib baa ku imanaysa waxaana laga yaabaa inuu dee kii waxba siin waayo warwareejiyo sidaa daraaddeed ayaa xadiid fara badan oo taariqudni uu sheekhu leeyaa soo saaray laakiin axmed iyo bazaar iyo ibnu xibbaan iyo bayhaqi ayaa iyaguuna la soo saaray oo saxiixun bituruqihi wa shawaahidihi aynu ku tilmaamayno ayaa waxaa nabigu sala allahu alay waslam yihi laa yaxilu maalu mri'in muslimin illa can tiibi nafsin qof muslima maalkii ma xalaalooya naftiisa ka raalliya mooye illa bitiibi nafsihi rasuulullah noo khudbadeeye buu leeyahay riwaay kale oo wuxuu uhi walaa walaa yaxilu liimri'in muslimin min maali akhiihi shay-un xalaal lagumaha ilaa bitiibati nafsi minhu naftiisoo raalli kaa mooyaan ilaa maa taabat bihi nafsu mid ibnu cabbaas iga warinaya fii khudbati fii xajatihi alaa waina almuslim akhu lmuslim weya laa yaxilu damu walaa shayun min maalihi ilaa bitiibi nafsihi mooyaane xalaal noqon mayso xurmatu maali lmu'min ka xurmati damihi ayay la mid tahay duuna rida almuxaal calayh laakiin kan lagu wareegayo isaga raalli ahaanshihiisa lama shardiyo oo isaga kollayba boqol dollar baa laga rabaa warsow anugu kugumaan lahayn kan sii ma siinayo aduu maan ku siiy dee isii waagaana u dhiibaya haddaba ayaa taalla hadduu baran keeno marka isaga raalli ahaanshihiisa shardi ma aha waa ka daynta uu muxiil ku leeyihi maxaa yeelay isaga xaq baa lagu leeyahy xaq isagu male muxiilna waa saaxibulxaq nafahaantiisana waa uga qaadan karaa cid kalena waa kusoo reebi karaa inuu markaa warwareejiyaana ma bannaano oo layulwaajidi waa abu daawuud iyo nisaayi baa warinaya ibnu maaja sanadkiisuna waa xasan layulwaajidi ka helayo warwareejidiisu yuxilu cirdahu cuquubata wuxuu xalaalaynaya dee cirdigiisina in wax laga sheego oo la dhah hebel bay dulmiyey dee in la cuquubeeyana waa mudanayana yushtaradu fiihaa waxaa la shardiyaa rida almuxiil wareejiya inuu raalli noqdo wa qubuuli lmuxtaal kan la wareejinayaana inuu aqbalo duuna rida almuxaal calayh kan lagu wareejinayaa inuu aqbalaa isaga waxba shardi ma aha hadday muxiil iyo muxaal heshiyaan muxaalu calayhi meel waa ayay odhan jireen culimmadu hadday labadaasi afgartaan kani isaga waxba idinka dhegaysan mayso wallahu aclam